rasuulku iyagoo gees rasuulka ilaahay dee la kulankiisiiyo ru'yadiisa wada wadaagsadoo xaggaa ku siman oo salafkii suxbada wada laho xaggaa dee ku siman inay ay u kala da'weynaayeene islaamnibadka ay ugu kala horeeyeene hijrada ay ugu kala horeeyeene mashaahidii qiimaha badnayd dagaaladii iyo taas xuduurkeedii ay u kala horeeyeen inay dee una kala fadli badayn gees kalena taa dabaqaad laga dhigayo oo marka laydha aan kala qaadqaadno dee waa taasoo dadkii islaamkooda horeeyey kuwii hijradooda horeysay iyo kuwa mashaahida hore ka qayb galiyo kuwii ka dambeeyey dabaqaad baa laga dhigaa taabiciintiina waxaan soo aragnay dabaqaad toban ka badan inay leeyihiin oo sababtuna ay tahin waxaa keenay un da-doodii iyo si ay saxaabadii rasuulka ee aragtidoodin iyada socodkooda ay taabicin ku noqdeenba ay dee markaa u kala badsadeen iyaga aragtidoodii xagga u kala waaweynaayeen umuurahaasoo waa si aynu soo aragnay haddii aynu eegno un gees dabaqo keliya ka noqon oo dee ninkana saxaabi waa arkay kana waa arkay laakiin markaynu eegno sida umuurtaa kale dee dabaqaad toban ka badan baynu soo aragnay qolooyinkii ka dambeeyeyna waa sidaasoo kale ayuun bay noqonayaan haddaba dabaqaadkii waa ka aan wax ka soo aragnay iminka halkana dadkaan laynooma tatabucayo san markii horeba soo marno axyaantoodii ma arkayno ee bal waxa weeyaan dee bal kolley iyadna waxyaalahooda anwaacdooda aada u sii qiimaha badan ee ay tahay in aadaba loogu sii ihtimaamo fawaa-ida badan lana macrifadeedu lagana nabadgeliyo qalad ruuxa kaba dhaca oo qalado kaba dhaca uu ruuxu kaga badbaadiya hadduu tan macrifo u leeyay umuuraha isku baraarujinteed weeye ee wax kale makaalkan laynoogu tatabucayaa ma jirto ee kutubtii halkan qaarkood muhimka aydna waa laynoo tilmaamay bal markaa dabaqaad faa'iidada bal markaa macrifadeeduna kolley sheekuna xagga hoose waa waxyaalaha muhimka ayuu leeyahay oo uu sheegayahay waxaa ruuxii marka dabaqadii garanayso ama dabaqaadkii ruwaadda aad garanayso iyabaynu soo aragnay ruwaaddu inay dee isku magac noqonayaan oo magacii aabba ay wadaagsano kol magacii iyo magacii aabba iyo kii awowgaba ay wadaagsanayaan dadka caynkaasi isshabahaya ee uu ka imanayana in lagu qaldamo kol hadday isku magac noqdeen oo xaggii ismigii isku waafaqay ama kunyo isku waafaqay ama nisbe isku waafaqay ama wax ka badan ba isku waafaqay dadka caynkaasa ayaa waxaan ku kala soocaynaba dee waa dabaqaadkoodii baa lagu kala garanaya wixii tan garanayana wuxuu ka badbaadayaa oo uu ka aamin noqonayaa dadkii caynkaas ahaa inuu ama mid keliya u wada qaato amase dee uu iyagii ay iskaga qaldamaan oo midkood dee isagoo waatay ki mid kaloon kiiba ahayn oon la dabaqa ahayn inuu ku xambaaro taas ayuu markaas kaga badbaadayaan arrin kaloo muhimina dabaqaadka waa laga helayaayo dee dadka si iskugu wakti ahaayeen iyo si aanay u kala waaweynaayeen wixii kol hadii lagu baranayo tajliiskii ruwaadda ee dee ka dhacaya raggaa mudalisiinta ah oo kale inqidaacid iyo irsaaladii waxyaalaha dhacaya canfud meesha labada raawi dhaxaysa xaqiiqadeedu waxay noqonaysiyo umuuro caynkaasana waa laga faa'iidaysanayaayoo waxaa lagu ogaanayaa taas oo dee laba ruuxoo aan iswa dabaqa ahayn haddii ay wax kala warinayaan oon dee aragto inaanaysa soo gaadhin inqidaaci baa kuu muuqan haddii bal markaas waxyaalo adigu umuuro ama tadliis oo la ogaado ama inqidaac iyo ersaalla sabaqadood macrifo u yeelatood aqoon u leedahay waaba kuba garanaysaa bal haddaba taasba weeyaan faa'iidada wey ama fawaa-ideeda taas baa kagaba mid ah oo waxyaalaha lagaba helayo daba wuxu uhi wali ruwaati ruwaadii waxaa u sugnaaday dabaqaatun dabaqaatun baa u sugnaado ruwaadu ee isku dabaqa maaha ee dabaqaat bay leeyihiin markaa tucrafu waxaana dabaqaadka lagu ogaanaya oo lagu garanaya oo de labadii raawiya isku dabaqada ah iyo kuwaan isku dabaqada ahayn bisini da-dii baa lagu garan oo labadii ruuxe xaggii da-da iskaga midka ama isku dhowaa ee isku dabaqay noqonalkaa waa lagu garanaya wal-akhdi qaadashadii masaaifda wax laga qaadanayay laga warinayana waa lagu garanayaayo haddii ninkan ee uu ninkan kale sheekhyo ay la wada kulmeen oo isku sheekh baabay wax ka wada qaateen ama sheekhyo iyaguba sinaa iyoaanay isku sheekhba noqonin bay wax ka wada wariyeen oo markaa xaggii sanadkiibay iskaga dhow yihiin ama ay iskaga mid yihiin taasna wabani waa kolkol taasubaabay ku kaaftoomaan oo kolbaa waxaa dhacaysa nin isagu hore waxbarashadii u bilaabay iyo culimada la kulankeedii iyo aqriskii iyo ku beri dambe bilaabay inay waxa weeyaan dee sheekiyo ay la wada kulmaan xaggii daadiina ay aada ugu kala tegsan yihin oo had iyo goor masiska saba dadkaasa waa laga helaya aada u kala waaweyn laakiin maxay ku siman yihiin xaggii isnaadkii iyo sheekyada la kulankeediio marka alqaada qaarkeed baabay kol lagu kaaftoomaa uun talabtagaa xagga mashaayikhda waxa laga qaadanayo iyo xagga isnaadkoo da-diiba la yskaba daayaa ee da-dina in badan way isku dhawaadaan dadka caynkaasi haddaba da-dii waa lagu garanaya waxaa kaloo lagu garanaya aqdiga iyo culimada iyo mashaayikhda wax laga qaadanayay oy xaggaa iskaga dhow yihiin oo ama sheekhi ay wada leeyihiin ama sheekhiya iyaguba sidnaa ay iyagu wax ka wada qaateen bal taas baa lagu garan marka wuxuu ihi wakam musanifu sabtu waa tii khabariyada ahayd iyadna tamiiskeedu kolay dee siyaalihii uu kuma imanaya ama dhowr dee inaan mid keliiba eeginin waxaa kala mid ahaa in ism mufrad oo majruur adu horta wax dee ismi ay sharto aan marka tamiiskeeda waaba la shari jiray oo iyadu majruur buu ahaan jiray ama idaafaha laguba jaro ama se waxa weeyaan xarfu jaro oo min oo kale haba gasho mufrad ha ahaado jamac haba ahaado taasba weeye marka halkana dee ism marfuucun baa inoo yaalaan waxaa jirta nin burhandiin alxalabi la yidhaaho oo sheekha talaamiidiisii kamid ahaa nusko kitaabka raggii dee u cinaayoodayna kamid oo nuskadiisa abyaado uu ku korkordhiyaan horena wax uga soo yar naqnaqnay marna hore ilaa halkii mursalkii iyo malaha waan soo yar naqnaqlinayna wax ayaa wuxuu isagu soo naqliyeyba isagoo ka soo naqlinaya sheekhay kitaabka lahaa khadkiisii iyo qoraalkiisii daydkan usluub labaad oon sa uu yaalla imika ahayn oo laftigiisu ahaa waliruwaati dabaqaatun waa caadi facrifi halkan fucrafu bedelkeeda ficlamar laga dhigo markaasaadun way kasrisnaan facrifi bisini waalahdi wa kam musanifi waa adigu icraabtin baa hadday isbedeshay oo kaa horaa facrifi noqday halka dambena waa jaran yahay wa kam musanif haddii iyada kaas beydkaasi uu imaka halkan nooga ooli lahaa ina wax ishkaal oo naxwi oo iman lahaa ma jireen oo de waa sii ay kuba iman jirtay kamtii khabariyada ahayd laakiin imaka kan bay nusooyinkii kale ee usuushii kalena kuba sugan marka waxaan eegaynaa laba xaalo mid in in aan dee ism mufrada halkan iskaba qadarano taas aan iskaba qadarano kii majruurka ahaa iyo in aan nidhaahno hadalkan wasankan baa keenay oo daruuradii shicirkaa ku kalliftay kelimaadkaa kala horeeya oo musanif way dambayn lahayd mar markaa haddaan taa hore qaato wa kam maratin macnaa badana de waa inta goore musanifun ruux musanifi yoqaladu uu qaldamayo oo fiihaa dabaqaadka qalad uga dhacayo oo raawi uu raawi kale u qaadanayo aan laba dabaqo ahayn ama xaggii ismigii ay iskaga mid noqdeen ruuxii dee garashada aan xaggii dabaqaadka aan u garan ahayn qalad ugaba imanayo oo uu raawi raawi ku bedelayo raawi raawi kale u qaadanayo bal markaa aan idhaahno wixii majruurkeedii maka halkan ama kii tamiiskeeda kamtan khabariyada waa xadfan yahay waa inan qadarna amase inaan dee nidhaahno musanifu waxay ahaan lahayd yoqladu dabadeed inay timaado faacilkii bay ahaan lahayd oo la yidhaaho wa kan badana ama waxa badan yoqladu inta uu ku qaldamayo musanifun ku musanifoo kitaab dejiyayo mualifiintii kaba mid eh qalad uga dhacayo fiiha ay fi dabaq dabaqaadkan ruwaada oo garasho la-aan xaggaa uga timi iyo xaggaa jahri ugaba yimi ama macrifo la-aan uu isaga qalad ugaba dhacayo oo ay dhacdo inuu raawi dabaqa aan dabaqadiisii ahayn kuba daro ama raawi raawi kale uu bareeyo halkan aan garin horena waxaan oo soo maray amsilo taasoo waxa weeyaan halkii taabiciinta ama beydkii ugu dambeeyey waxa weeyaan ayaa waqad yucaddu taabiciyan saaxibu taas ayaynu sanadka may muqarininu waman yuqaaribu kolkala waa halkay qalaadoodu kala yimaadaan waa arrintani waxaa dhacaysaba nin saxaabi ah isagoo xaggii da-dii malaa qolooyinkan dee taabiciintii kubawa ku dhadhawaad daraaddeed iyo in laguba tiriyo barhkoodna kaba dhacday nin saxaabiya in taabici lagaba dhigo taa lagaba dhigo oo labadii ilmo muqarin oo laba saxaabi ahaaba waa kaas ee rag markaa culimadii waaweyneed kamida ay taabici ay kuba tariyeen iyo dadkii kuba dhowaa oo waana tan uu sheegayo oo waxaa dhacaysa ruux musanifii xaggan marka la eego isagoo ama tan ay kaba qarsoonaatay ama cilmiga dabaqaadkii dee aan maan macrifo sidaas oo weyn uba lahayn inay qalad ugaba dhaco uu raawi raawi kale u maleeyo amase ruux dabaqadiisii dabaqa aan ahayn xaggii isagoo kuba dhow saxaabi uu taabici ka dhigay ama taabici uu saxaabi kaba dhigay oo kale uu dabaqadiisii dabaqa aan ahayn geliyo taasna waa bay dhici kartaa waa qaladada halkay kaba yimaadaano waa nasuu tilmaamayo bal marka waka musanifii hadday marka hore inoo taalo dhim ay lahaateen waxba taqdiir umaynaan baahaneen daba bal waliruwaati dabaqaatun dabaqaadkaasoo tucrafu la garanayo bisini da lagu garanayo iyo walahdi qaadashada sheekhyada wax laga qaatay ee wax lagaba wariyey oo sheekhyada kan ayaa kan kale sheekhyadiisiia ama sheekhyadoodiibaaba isku dhow oo dadkaas u siman ah wa kan waxa badan oo aada iyo aada u badan waa ka marati macnaa dee badana inta goore musanifu min musanifi iyo qaladu uu qaldamayo oo fiiha dabaqaadkii oo dabaqaadkii qalad uga imanayo saa raawi raawi kale uu malaynayo ama ruux dabaqadiisii meel aan ahayn uu ku darayoba saa isagoo taabici saxaabigii taabici ka dhigay oo kale taasaa dhacdaa bal waana umuuraha dee laguma kala soocasta aan soo sheegnay labadii dee kuwa muttafiqi aynu soo marnay almuftariq oo kale iyo waa umuurihii lagu kala garanayna waa dabaqada garashadeeda wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wabnu sacdin ina sacad waa ninkan macruufka ee mashhuurka ah ina sacad sanafa waa alifayo fiiha dabaqaat dee kollay kitaabkiisu waa kutubta ka ugu weyn buu noqon ama ugu sii faa'iido badan waayo muslim oo kale dabaqaad waa leeyahay khaliifat bnu khayaab dabaqaad waa leeyahay la madbaceeyo madbacaysan iyo qolooyin kaleba dabaqaad way leeyihiin laakiin waxa weeye kitaabkiisu waa kitaabka ugu weynoo dee mujalado sagaaliyo gaadhay haddaan weliba taxqiiqaadka dambe lagaba badin baa lagu madbaceeyey fawaa'id badanna waa leeyahay dadkiina aada buu u tiriyaayo waa saxaabo iyo taabiciin iyo kuwii ku dhawaaba waa tirinaya daba markaas haddaba kitaab waa lisay weyn oo dabaqaat ibnu sacd laydhaayo oo dabacaad kala duwan lahoo muntashira oo fawaa'id badan صنف فيها محو لكن معي ولكن لكن كم تنواتي خبرية علم استفانية معها كم وحبدا وكثيرا معه وحبدا آليا ضبرا روى انت أكوريي عن ضعفاء ضعفاء عن ضعفاء ورد ضعفاء طبقات في السلاحدي وحكى وريي أيام بدن ووادي نوع نقصان كتاب تقوى كيلي ستاسي إيش كلنا روحه isagoo helaya dadkii siqaadka ahaa hadduu badsado sa dacafa inuu wax ka wariyo isagoo sidiisa siqaba u ah ayaa sheekadiisa dacafada daraaddeed laguma daciifinaya isagii waayo markuu dadka had iyo goor riwaayadoodii badsado waayo wuxuu aada wuxuga wariyaa ninka shahiirka ah ee waaqidi laydhaha xaggan akhbaarta aqoonta aada u sarraysa ku lahaa waaqidi maxamed ibnu cumar ibnu waaqid ibni waaqid baa laydhaha alaslami markuu magaciisa dhiganayana safxada dambe waxaad idiin taalla maxamed ibnu camrin ibni waaqid ee sawaabku waa cumar ee camrin maaha magaca aabihii maxamed ibni cumar ibni waaqid waa ibni waaqid alwaaqid buu ku shuurooyay waa nisbadaasi waaqid kole waa nin dee dikrigiisu badan kol hadii akhbaar la joogo siisa caalim buu ahaa laakiin xadiidkay aada ugu daciifiyaan walow dee ibnu kasiir iyo simka bidaayihiisa oo kale oo iyo dee ha kalaba markay noqoto wax taariikha oo dee umuuraha dabaqaadkuna ay kala mid yihiin iyo taariikhdii ghazawaadkii iyo iyaguna dagaaladii kale muslimiinta taariikhdii taas saxaaba iyo dowrkoodba xagga aqoontiisii aada u sarraysay daraaddeed ay kuma tiriyaan sida ibnu kasiir iyo inuu xaggaa xujo kuba yahay maxaafid meelo faka kaba mida iyadoo dee marka la eego ruux magacii iyo makabu ahaa ama ruux tarjamadii oo kale meelahaas oo kale hadalkiisa la qaadanaya waa isaaraa bal ibnu kasiirna isaga waa wuxuu yidhaa halkaa xujo ayuu yahay wixii akhbaar iyo taariikh iyo umuurahaas bal xadiiskin waaba laga joogsanaya haddaba waa qidi marka aad buu u badsadaa in badanna wuxuu ku gaabsadaa magaciisa iyo magacaamihiisa waama waxaan lagu yaqaaniyo waa qidi aan odhanayno maxamed ibnu cumarun odhanaya waxaa kaloo kamid yahay sa maxamed ibn saa'ib alkalbi aynu hore usoo maray magacyadiisa in isaga iyo wixiisa aada ay ruwaadda ugu tasarufeen malaad qariinaha kabagama jirteen oo isaguna axadulmasruufiin ahaa isaguna aad buu u badtay riwaayadiisa nasr ibnu bab nin la yidhahdo isma daciifana waxbaa ka wariya laakiin labadaa hore aada u badsaday taasna kolley waa yar dee kitaabkii bay nuqsaan ku keenaysaa raggaa badsashadeed walow umuuru umuuro akhbaar ay ahaayeen umuuro taariikheed ahayn axaadiisda hadduu doonaha kaba wariya dariiqoode oo bal markaa ay qaalibanna macrifo kale ay u lahaayeen horta labada ninee hore ay macrifadooda ay aada u sarraysay kaamilkaas walaakin kan ay badanaa rawa intuu wariyey oo can ducafaa kuwa ducafaa wax kaba wariyey bal markaa kolley macnuu waa cad yahay sharaxna waynu eegan doontaan faa'iidadiiyo waa dhameeye umuuro kale safxadan abyadda ay nooguma sugantahayna kamaa taqadama alisaaratu koleyna waa daahir baylaka oo carabkiina ku haleelaysa kamaa taqadamat oo ta un baa lagu kordhin dee si al isaara min faacilkii baado faacilka muanasa walow taniis laftiyoye hood kamaa taqadamat ilisaaratu maxamed ibn cumar waa kaa sheegnay almawaali min alculamaai waruwaat waa dadkii mawaalida ahaa ee culimada iyo ruwaadda kamid ahaa mawaalidu waa jamcu mawlan ale laftiga mawlana macaani badan buu u yimaadaayo macaanidaa waxa kaba mid ah uu yimaadee badan ruuxan isagu la xoreeyey ee isagu ama isaga ama aabihii oo kale ama awowgiiba haba noqotee isaga ay u horeysay uun isaga ama wasushiisa mid kamida addoonnimo ee la xoreeyey ee cid kale markaas oo dee abaalkaa iyo nicmadaa weyn ugu nicmaysay ay leedahay walahaas oo ah xidhiirkan caqiiqa iyo muctaqa kaa dhexeeya kolkol layskuba dhaxli kara haddii loo baahdo wax kaloo intaa ka sokeeye la waayo layskuba dhaxlayo taas ama khaasatan dee muctiqu caqiiqa kuma dhexlayo walahaas xidhiirkaasu kama dhexeeyo kaas baa mawla la yidhaah kolna almawla min aclaa iyo almawla min asfal bay kala yidhaahaan oo min asfalna waa kan la xoreeyey almawla min aclaana waa kan wax xoreeyey oo waa kan isagu muctiqa ahaa ibnu camka iyo jaarka iyo qariibka iyo macaani kaloo badan oo xaafid ibnu xajar alfaley fatxubaari muqadimadiisa oo kale halkan ceebtan fasalkan uu markaa u dhigtay gariibka kitaabka iyo de ayma kalaba ku tafsiirada luqada intuba ay ku wada yimaadaan bal way tiraano labaatan ayay gaadhsiiyaan makaantanna waxaa jirta culimadii waaweynay iyo raggii ruwaada ee xadiiska ahaa ee markaynu cahdigii saxaabada joogno dadka mawaalidii aad bay u koobnaayeen oo saadee bilaal iyo zayd ibnu xarisata iyo usamas ibnu zayd iyo mawaalidii rasuulka barhkoodiiyo umuurasaasi dad kooban bay ahaayeen ee markii dambe islaamki jaziiradii carabeedna intuu ka baxay dadka ay gareenkii diinilahi aswaashan ee carab iyo keyrkeedba dee dadkii risaaladan loo soo desiyey iyagu ay dee wada soo galeen iyaguna inay carabun kumay koobnayn risaaladoya ayay dad aad u badan oo dadka aan carab markii hore asalkoodu ahayn ee mawaalida ahaa cilmiga barashadiisiiyo cilmiga warintiisiiyo bay u teeskeen weliba maaha wixii umuuraha naqliga a maaha ee xataa dee luqadii carbeed oo dee iyagoo ahayd luqadoodii ama balaaqaha noqota ama naxwadeediiyo taase dee in badan oo aimadeedii hagaag aasaaska u dejisay qawaacidan iyo umuurahan soo saaree carabna dhex galay ee tatabucee inoo soo ururiyey kaba mid ahaa waaba raggaa mawaalideen carab markii hore asalkooduba ahayn taas bal waxaad moodaabana markaa qarnigaas koobaadba ah qaybtiisii dambe lasoo gaadhay inay dee carab umuuro kaleha ku jeesatee dadka aada cilmigii u jeestay faafintii iyo barashadii iyo umuuraha magaalooyinkii kala dunaaya islaamka ee sheeka ugu aqoon badan ee laga dambeeye u mudanba inuu mawaalidaas ay sagaal bateen iyo mashaayikhdaasi allahuma madiine oo kale oo fuqahadii toddobada ahayd oo kale ay nin keliya mooye intooda kale ay carab ahaayeen mooye bal haddaba dee kol hadday taas ay bateen kutubtii tagaajimta iyo keyrkeedba maxaa inoogu sugan nin baa la meeshii imanayo mawla fulan baa la odhanaya dhib male hortaa iskaal kama yimaado waxaa jirta ninkan reerkii welihiisa lahaa ayaa in badan loo nisbeeya oo isagoon reerkii ka dhalan waxaa reerka soo geliyeyna ay ahaydun in reerkan isaga ama aabiha ay xoreeyeen ayaa halkii dee lagaba cabiri lahaa dee mawlaa bani fulan lagaba odhan lahaa ayuun baaba la odhanaya fulan alqurashiy arrintiina maaha nisbadan nisbadii nasabkee asalka ahayd maaha waaba nisbadan wuxuu ku muntay walahaasun ikhtilaaf baa imanayo kolkol baa umuurihii nasabka loo sarbeeyey kol kifaayadii nikaaxa meeshii iman iyo wilaayadii cudmada ahayd oo kale iyo irsigii iyo dhaxalki iyo umuuraha axkaam sharciga ayaa haddan umuuraha la bandidna khalal kuma iman karaa in badan kutubta talaajinta way ficneeyeenoo intay idhahan alqurashiyi bay mawlaahum xagga dambe ka raaciyeen alqurashiyi alfihriyi alfulaniyi mawlaahum taasna way caddeeyeenba laakiin in badan baana laftigaasi lama socon kolkolna walahu walaha casqiga ma noqon iyo wala kaluu noqda umuurihii bay culimada halkan ama dee uu inoogu sheegaya wuxuu ihi warubama la arkay yunsabu in loo nisbeeyo oo waxa dhacda yunsabu in loo nisbeeyo ila alqadiiri qadiiladii loo nisbeeyo mawlaa cataaqatin xoray mawlaheed waa nin dee qadiiladan mawlahooda ahaa xagga wilaha isna uu kaba yimi xorayn ay xoreeyeen ay ahayd aabihii ama awowgiiba ama isagaba taa in qabiiladii loo nisbeeyo ujeedada hadee waxaa la odhanaya waa la idlaaqaya oo waxaaba la odhanaya un fulan alqurashiyi ayaa lagu daayey khalaas waxaana weeye nisbadani waa nisbo cataaqa ama weli ahaan wax kale maaha weliba wuxu uhi wahada alaqlabu markay noocyadan walahan qabiiladii loo nisbaynayo mawlaahum ama dee isagii caadi calal ilaaqba loogu nisbaynayo laba walo kale inoo dambeeya oo laba mawlo oo kale eh laakiin ta u badani tan weeye oo ruwaadda aad iyo aada ugu badani wahada alaqlabu oo imaka ka soo qaado abilcaliyat alriyaaxiyi waa nin macruufa oo caalim ahaa oo taabiciintii waawey mid kamido xagga tafsiirkii aada u sarreeyey haweeney reer bani riyaaxa xoraysay ee tawanatan alriyaaxiy buu yimaada imaamkii weynaa ee dee kul madhabta gaarka aba lahaa allays ibnu sacdi alfahmi lays imaam malik la sinaayo oo kale dee fahmigeedi waa wala ahaan kamuu dhalan reerka imaamkii isaguna asnaaf lkhayr ba layidhi way kuba kulantay fasal lkhayr ibn lmubaarak cabdullahi ibn mubaarak alxandari ayaa kutubta inooguba sugan reer xandarana wala un mooyaane may hayn aabihii hooyadii midna carab may hayn midna malaasirkii waa mid aad u khawaarismi buu ahaa bal markaasoo aabihii hooyadiiba cabdullahi bnu saalix aljuhani way fara badan yihin oo aad iyo aad bay uga badan yihiin waa ta u badan markaa taasi way dhacdaa oo wuxu uhi warubama waxaa la arkaa oo dhacda yunsabi in loo nisbeeyey ila alqabiili qabiiladii mawla cataaqatin xorayn mawlaheed oo wala xaggaa kaba yimi oo weliba la idlaaqo oo dee kolkol istilaah kaba imanayo wahada alaqlabu kaasi waa ka u badan marka qabiilo la idlaaqo ee sababta ninkan dee loogu nisbeeyena ay wala tahay labada wale inoo soo socda waa ka badan yahay awli walaayo xilf aw yunsabu amase in loo nisbeeyo ayaa dhacda oo qabiilo ruux loogu nisbeeyo biwalaa'i ilxilfi isbahaysi iyo xilfi dhex maray uun ama dhexdeg uu dhex degay uun oo dee xilfi halkaa uu iyo xiriirkaasi uu ku dhex maray welihii in loogu nisbeeyo qabiiladii ka taymiyi horaynu usoo marayaa taymiyi oo waxa weeye almansubuuna ilaa kayri daahir baynu ku soo maray wa sulaymaanu taymiyi waa ti amile taym xataa isaguna waa dadkii mawaalida ahaan buu ahaa laakiin taym waa dhex degay uun ee welihiisa may lahayn oo mawaalidiisii kale kamid maaha qabiiladuna kamuu dhalan markaa ka taymiyi maxaa loogu nisbeeyey wala xilfi waa xilfi iyo isbahaysi uun ka maalikin iyadna caabidka iskaba qadaro ka taymiyi wa ka maalikin sida malik ibnu anas oo kale imaamu daari lhijra ee imaamkii imaamu daari lhijra oo kale waxaa la yidhaahaa malik ibnu anas ataymiyi baa isagana la yidhaha sayidana isagu kamuu dhalanay isagu waa nimankaa reer yamaneed buu ahaa waana carab isagu oo asbaxi weeye alasbaxiy laakiin xilibkiisaas ama nafarkiisa reer asbax ayaa waxay mawaali u ahaayeen ay xilki ugu ahaayeen isbahaysi taymkii quraysheed waa abibakar iyo dalxat ibnu cubaydillah iyo reerkoodii kuwaasay isbahaysan jireenoo mawaali waxay ugu ahaayeen isxilki kaba dhexeeyey waxaaba la yidhaahaa qowl labaad awogii malik isaga waxaa la yidhaha malik ibnu anas ibnu malik weeye malikgaas baa malik ibnu abi caamir la yidhaha awowgiisa malik ibnu abi caamir ayaa dalxat ibnu cubaydillaahi ajiir u ahaa taasna waa la yidhaha ebaltaymku xaggaas buu waxa weeye kaba yimi oo taymku xaggaasuu gaba yimi oo markaa nisbadana maaha nisbe xoreyn waa reer caraba kolley arrin baaba mari ibnu isxaaq iyo imaamka dhex bartay oo hadalla yar adadagna iskaba yidhaaheen oo kolkalo isaga wax ka sheegay umuurahan mala ibnu isxaaq waxa weyan haddaba walahaasna waa wala xisiya aw liwalaayi xisa aw yunsabu leh in ruuxii loo nisbeeyaa la arkaa ila alqabiili maxaa loogu nisbaynayaa liwalaa'i lxilfi isbahaysi welihii daraaddeed ka taymiyi maalikin wa ka maalikin labadaba taymi loo kala nisbeeyo aw lidiini aw yunsabu amase in loo nisbeeyaana way dhacdaa waa ila alqabiili maxaa loogu nisbaynayaa idiini liajri walaa'i diini wey waa diinta walaheeda daraaddeed oo dee ruux baaba ruux kale gacantiisa ku islaamaya ruuxii soo isaga sababtii kusoo islaamay ayaa reerkii uu ninkaa gacmihiisa lagu islaamay uu ka dhashay ayaa ninkii loo tiirinaya waxaa loogu tiirinayaa xoreyn ay xoreeyeen usuushiisii ama isaga ma aha xilki uu lalahaa maaha waa diintan daraaddeed marka muxuu yihi kaljucfiyi sida bukhaari oo kale waatan aan aragno maxamed ibnu ismaaciil aljucfiy min caraba maaha reerkana shaqo kumuu lahayn oo kamuu dhalan ee waxa weeyaan aabihii awowgii oo mugiiro la odhanayey mugiiro la odhanayey ayaa wuxuaa majuusi buu ahaa qolada dadka caabuda uu islaamay nin yamaan ibnu akhnas la odhanayo reer sucfo ahaa oo markaasna bukhaari caamilkeeda ama waaligeeda ahaa ayuu gacmihiisa ku islaamay ninkii baa loogu teeriyey oo taas oo kale waxaa lamid a xasan ibnu ciisa almasarjasiy waxaa la yidhaha mawla ibn lmubaarak baa la yidhaha isaga adi kolley nisbadii reerka looma nisbayne waxaana mawla ibnu mubaarakna ma xoreynay gacmihiisa ku islaamay nasraanina waa ahaayo markaa kan baaba la yihi bal haddaba wuxuu leeyahay aw lidiini aw yunsabu in loo nisbeeya baa la arkaa liwalaa'i diini qabiilo loogu nisbeeye diin walaheed daraaddeed kan jucfiya sidaa jucfi oo kale umuurahaasa ee waxa fiican in mid kasta sideedii laguba ogaado si aan ishtibaahuba iman warubama yunsabu mawla mawla warubama la arkay yunsabu in la nisbeeyo mawla mawla waa ku mawlaa mawlihiisa loo nisbeeyo waxa weeyaan aslan lilasl waa asalka hore ee qabiiladii ahayd loo nisbeeyo wadalika naxwu saciid ibni yasaarin sida ninka saciid ibnu yasaar la yidhaahbo weye waatana muxuu leeyahay waxaa dhici kartaba kol in eeg ruux baa isagu mawlo ahaa oo isagaaba la xoreeyey ama awowyaashio isagaaba tan ahaa kibaa dee inay markii dambe islaamku ma kala socnayn lamana kala fadilayno dadkii saas ah iyagaaba qaadadii dadka diin ahaan horta u badsaday ina cid kalanaba ahaa dee xole iyo wax kasta way lahaayeen oo isagiibaa haddana cid uu sii xoreynayaba oo ruuxbaa isagoo isagiiba mawlaah ayuu isagii u noqonayaa mawle ayuu ruux kale isagiina usii noqonayaa oo uu sii xoreynaya markaasaa kolkal waxa dhacda kiiska ka in loo nisbeeya waa caadi laakiin isagii baa mawlaahayo reer kale loo nisbeynayay markaasa waxaa dhacaysa ninkii labaad in kii hore qabiiladii hadda wala ahaan loogu nisbeeyey isba loo nisbeeyo oo saciid abilxumaam saciid ibnu yasaar waxaa la yidhaha alhaashimiyi alhaashimiyi markaa reer bani haashim kamuu dhalan laakiin nin shuqraan la yidhaaho oo rasuulka ilaahay mawaalidiisii ah salawaat ullaahi wasalaamu calayhi ayuu mawlihiisa yahay dee shuqraankaas baana alhaashimiyiisna wala ahaan ahaa wala asqi buu ahaa rasuulka ilahi uu mawaalidiisii yahay shuqraan kana saciid ibnu yasaar abilxubaabna shuqraan buu mawlihiisii sii yahay markaasaa maxaa dhacday inta kii dhexa laba basaarina kii dhexaa marka horeba isla alhaashimiyi la odhanayo wala ahaan loogu nisbeynayey in dee mawl qabiilada mawlaheedii waayo mawla alqowm min anfusihim rasuulkaaba yihi qabiilada mawlaheedii taa kiisii mawlaha usii ahaa in kii dhaxaanta laga saaro qabiiladii asalkeed looba nisbeeya taasna way dhacda oo warubama la arkay yunsab ama waxa dhacday yunsabu in loo nisbeeyo mawla mawlaa mawla mawlihii loo nisbeeyo aslan lilasli wey waa asalkii saa reer beni hashim oo kale wadalika naxwu saciid ibni yasaari saa saciid ibni yasaar oo kale bal umuur waa cajib kallay qaso u aada u koobayna oo uu suhri kasoo naqlinayo cabdimalik ibn marwan dhex martayna laakiin wax weynoo saas idinkuma sugna haddaa muqadimada ibnu salaax u laabantaan ayaydun si fiican ugaba heli doontaan hadalladaa dhex maray cabdimalik iyo balzuhri hadday noo sugnaadaan waan ka baxayaa baabkii laakiin laftiisa oo yarna qoqdan idin tilmaamaya waayo maalinka laisku soo noqonaa ma jirto xudarka labaad fa rubamaa dunna annahu minhum halkaas salbiyatan iyo waxba aada moodaa inay taalo halkaasun maaha haddana marka bartankaba intaan weliba bartanka la gaadin markii imaam malik kala hadlayo man yakunu muraad bihi walaala xilfika limaam malinaas wahuwa asbaxiyun haddana laftigii un baa soo noqday labada laftiba waa saxan doontaane waxa weeyaan saliibatan oo ya-da ayaa damba horeysa bacduna way dambaysaa saliibatan sainka qaarkood fatulbaaqibaa sulbiyatan ay dhacday laakiin saa dee macruufka kutubta luqada iyo waxaa macruufka kuba ah iyo kutubta waradi sulb oo haddii la yidhaha fulanun qurashiyun saliibatan macnaa waa asal buu leeyahy wala maaha waa min waladi sulbi laftiga sulbi bay kaba timi oo kani waa waladu sulbi ee wax kale maaha wax wala u yimi marka labada xaalba waa taas oo kale dee balxana waxaan filayaa inaanu dalxat bnu cubaydillaahi dalxat bnu cabdillahi taymi baa kaba cabdillahi de laakiin waxaan filayaa ina taa wada xusuusantiinoo magaciisu waa cubaydillahi waanu idin yaallaa marka in yar hataa dalxa lasii dhaafana meel buu yidhi adigu bartanka marka in yarun malaasada iyo labada sii dhaafo wa minhum man uriida bihi walaa islaam bay haydo usiiba baa noqotay oo za-un bay noqotay laakiin waa raa macnuhuna waa cadyahay awdan ruwaati wa buldaanhum waa ruwaada wadanadoodii iyo beledyadoodii iyadna waxyaalaha wax lagu kala farqiyo ee lagu kala sooco ayay kaba mid yihiin oo haddii laga raawiya is magac noqdaan laakiin dee xaggii wadankii ay ku kala duwan yihiin iyo beled ahaan waa kala garanaysa waa umuuraha ku kala soocaysa oo kale markay ruwaadii ay kolkol waxaa lagu gartaaba inqitaaca iyo irsaalka iyo waxyaalaha jira oo haddii dee laba raawi ay wax kala warinayaan oo midba wadan yahay la ogyahay in mid kasta wadankiisa inaanu ka tegin ay wax kala warinayaanna dee bal markaa haddii aan la odhan xajiyo bay ku kulmeen inqiaac inuu meeshii jiro iyo wixii baa la garanayaa taasna faa'iido kalena way keentaa inqiaac iyo irsaalka iyo waxaa garashadiisii iyo itisaalka iyo umuuro tadliiska naftiisa oo helitaankeedii iyo waxyaalahaasna dee umuurahaasaa tadliis kaba yimaada bal markaa dadkiina waa lagu kala sooca haddaba taas buu waa waxyaalo loo baahayo dadkii ahlu xadiiska ahaa ay u baahayeen inay aqoon u yeeshaan taas bal markaa taas garashadeedii ayuu tan ayuu bal markaa noqonaya wadaacat marka wuxu uhi wadaacat way luntay oo way dayacantay alansaabu nasabyadii dadku iyo qabiiladii loo nisbayn jiray fi lbuldaani markii bilaadii la degayo belediyaashii fa nusiba waxaa loo nisbeeyey alaksaru intii badnayd dadka lilawdaani wadanadii adigu ta wuxuu uga jeedaa walaa bayd oo sayada alfeedisa ku sugnayd baana ka yar tan dee kasii yar waadixsanaa walow dee abyada qaarkoodu sideeda u qaatay oo kaleo waliruwaati dabaqaatun tucrafu bisinni walahdi waqad takhtalifu waka musanifu bu waqad takhtalifu halkaas uu kuba bedelay oo waka musanifu tan bedelkeede markaa qad kaanat ilansaabu lilqabaa'il fi lcarabi alcarbaai walawaa'il waana inii naga naqan oo wuxuu leeyahay carabtii hore iyo raggii hore ruuxa waxaa loo nisbeynayay qolada oo fulan alqurashiyi fulan altaymiyi fulan atamimiyi waa taas oo kale alcansiyi adigu taa alqaysiyi taasay ahayd laakiin markii dambe magaalooyinkii la degay ee dhulkii inta la dhisay dadkii intay reerignimadii ka tegeen magaalooyinkii ay degeen ayaa umuurihii hore layskaba iloobay nasabkii waa lumay marka waxay noqotay in ruuxa beledkiisii loo nisbeeyo ti weye wadaacat way dayacantay oo way luntay oo alansaabu ansaabtii fi lbuldaani waa markii dee waa dadka ay beledadii degeen ayaa nasabkiiba layska iloobay oo hay markaa meesha uu ka baxay qoladii laysu nisbeyn jiray fa nusiba waa la nisbeeyey alaksaru intoodii badnayd lilawdaani wadamadii baa loo nisbeeyey bal taas baa loo nisbeeyey waa umuura iyadoo cad marka haddaba nisbada sa u dhacduu inoo sheegaya wuxu ui wain yakun haddaba shaksi waa hadduu yahay hadduu beledka iyo un lagu yaqaanay beledkunba loo nisbeynaya ishkaal ma jiro laakiin hadduu ninkani halkana waa degay muduu deganaa meel kaloo haddana uu guuro uu degay laba beled iyo wax ka badan buu markaas intiiba uu deganaa haddaba wain yakun hadduu yahay sakana mid degay ruuxu fii baldatayni laba belo degay fabda waxaad bilowdaa biluulaa kolaynaha wasanka daraaddeed hamsada waa loo berjin xarakadeedaa la naqlinay biluulaa ta hore ku bilow taas aw bisuma xasuna halkan malaa nusqooyinkii matniga ahaa ee fartaha barhkood awda way dhacday kuwooda kale laakiin wo u baaba taalay oo fabda bilow biluulaa ta hore ku bilow wa bisuma ay walisyaanu layimaati lala yimaado bisuma suma lala yimaadaana xasuna waa fiican yahay oo waxaa sii fiican weliba iyadoo labadoodii aad u dhaxaysisay suma oo masalan ruux markii hore deganaa maka haddana madiine degay maxaan odhanaynaa fulaan almakiyi waalmadaniyi laakiin waxaa sii fiican weliba halkaa wawdaa bedelkeeda waa halkan sumo tilmaamayo inaan sumo udhaxaysiino aan idhaahno fulan ibnu fulan ilmakiyu uma almadaniyu oo de waa inay sii dambaysa siaan u ishaarno haddana markii hore reer maka ahaa markii dambe reer madiina noqday fabda bilow bilulaa ta hore horta ee uu markii hore deganaa ku bilow wa bisuma walityaanu laimaatin lala yimaado bisumana xasuna waa fiicanyahay waman yakun ruuxii isagu ka mid a min qaryatin qaryo xaggeed ka soo jeeda qaryadaasoo min beldatin iyadoo taabica dee beled ka mid a ujeedadu waa tuule tuulahaasna beled weyn oo ku dhow oo uu taabicu yahay ayaa jirtaa yunsabu waa loo yunsabu waa loo nisbeyn ruuxa likulli likullin dhammaan oo ama qaryada u nisbee ama se beldada u nisbee ta doontaba waye oo kasoo qad waa isagoo jabuuti degan maya qaryo yaro qarooyinka dee saa dameerjoog iyo waxyaalo degan halkanna waan joognaa inta qaryadiisii loo nisbeeyaana waa caadi oo iska banaan tahay in la iska daayo ina qaryadii magaaladan ay taariikhsantay magaaladii ka weynaydun loo nisbeeyana taasi iyadu waa caadi oo waxa weeye taas in marka la iskaba daayo qaryadii iyo magaaladiibo hadduu gobol weyn ka tirsanaa gobolkii dee magaaladuna ay hoos imanaysay in gobolkii loo nisbeeya taasina iyaduna waa caadi oo wayla naaxiyati waa ta u wado waa gobolkii oo dhan mid waa qaryadii midna waa magaaladii midna waa gobolkii ay kaba tirsadeen dee markaasa goboladoodu way waaweynaayeen oo shacb oo dhan oo imika afar dowladooda ayay naaxiyo iyagu isku odhanayeen oo dee inay dowlad keliya ayunbaa ka wada talinaysa adigu waa mandiqadii unama naaxiyadii kolley amsiladna xagga hoose ayay idinkuba taalaa sida dee umuuraha loo isticmaalayo in dee haddii aad doontana saddexdoodii baad israacinaysaa haddaad saddexdooda israacinayso dee waxaad ku bilaabaysaa si ay faa'iidada u weynaato ka u weyn oo intaad qaryadii yarayd ka bilowdo haddana aad magaaladii sare ugu kacdo ee taasi faa'iida soo kordhisay ma jirto qaryadani halkaa magaalada ka tirsantay waa la garanaya laakiin waxa weye dushaa laga soo bilaabay sida qoolooyinka marka la sheegayaba qabiilada saraa laga soo bilaabaa waa lasoo dhaadhacay ilaa jilibka hoose lasoo gaadhayo oo iminka waxaba la odhan bade alqurashiyi alhaashimiyi saase alhaashimiyi alqurashiyi faa'iido weyn oo saasa kuma sugnaa bal haddaba waman yakun min qaryatin ruuxa isagoo qaryo xaggeed iska soo jeeda qaryadaasoo iyadna min baldatin balda xaggeed ka ahaatay yunsab waxaa loo nisbaynayaa likullin dhammaan min alqaryati aw min albaldati iyo wa ila naaxiyati gobolkii ama mandiqadii ay kaba mid ahaayeen bal sharaxana eegta wax aan idiin qabsana allahuma meel yar baa jirta oo mizi iyo malhalka hoosta marka laga soo tiriyo shan sadar waa nin dee talaamiidii ahaa sheekadii sheekha kitaab kale ahaa asxaabtii iyo talaamiidii mizina kaba mid ahaa oo kitaab sheekh lagu dul adayaya laba magac yimaadeen yunus ibnu maxamed almuadin oo layt ibnu saacad wax ka warinaya markaasuu su-aal weydiiyo uri yunus xaguu layskaa maqlay waayo kana wuxuu magaaluu ku ogaa kana magaaluu kuma ogaa markaasaa wuxuu yihi hadal lacalahu samica minhu fi lxaj waxaa laga yaabaa xaj inuu kaga maqlay waayo dee see kale kana waxa looyay magaaladaas inaanu iman taas hataa markii dambe u soo waday ayuu hadalkii ka noqday layso may misiyo ui maye waqti uu baqdaad arrin u tegay iyo xaajo ayuu kaga maqlay halkaas marka adigu waxaan uga jeedaa uma samara fi lqira'ati uma qaala ilaa ilaaba hamsadaad goynaysaan la an hadalkiisa oru ka laamaya may arrinku saa maahe allaysa dahaba fi lwasilati ilaa baqdaad fasamica minhu hunaak waa cibaaradaasn la uma wakamulat way taam noqotay waa manduumadii daybata dayba ayay ku taam noqotay dayba waa dee magacyadii badnaa ee madiina lahayd mid kamida saxiixa inooguma sugnaa ee waa dhulka ilaahay subxaana watacaala uu dahiray shaki iyo xumaanba uu kaba dahiray haddii dee laga soo qaado min adayib ay noqoto ama min adib haddii la yidhaaho dee bal raggii waxay odhan jireen way tilmaami jireen hawadeeda yarukeed iyo carfigeedu carfi udgoona dee ruuxa muxibkii dareemay inay lahaynba waa kamulat ama kamalat iyo kamilat saddexdaba farxadaana usii fiican bay dhahaan saddexa xaalaba minku way taam noqotay manduumadani bidaybata madiina ayay ku taam noqotay almaymuunati la barakeeye barakaysnayd waqtigii uu lameeyeyna waa ka sharaxa inooguba sugan tahay maalin khamiiseed oo bisha jumcad alaakhir ay saddex ahayd toddoba boqol iyo sideed iyo lixankii kolley waqtiyadaasna qaadibuu ka ahaa khadiibna uu ka ahaa masjidka rasuulka qaadina uu ka aha saddex sanoodu meelaha degenaabay saddex sanood iyo waxoogaadu degenaa uu kor joogu qaadigana ahaa ciraaqi khadiibkana ahaa masjidka rasuulka fabaratad way muuqatayoo way soo bax min khatriha waa asalkeedii iyo halkii ay ku jirtay iyo galkeedii iyo satrigeedii ayay ka soo baxday dee markaa uu soo saaray oo alifay masuunatan xaal ay tahay mid la dhowro oo xataa dee markaa ay muuqatay dabadeed satriga satrigeedii ay kaba soo baxday taa iyadna dhowr soon fiicne wanaagsan baabay ahaydba wey fa rabbunaa rabbigeed almaxmuudu ka lagu xamdiyeeyo weeye waalmashkuuru ka isaga lagu shukriyayo ilahi xaggiisa ayaa mina inaga xaggeeda tarjicu ay u laamaysaa alumuuru wa ilayhi tarjicu lumuur umuuraha dhammaantoodba isaga xaggiisu bay u wada noqonayaan ilayhi mina tarjicu lumuuru waafdalu salaati salaata ugu fadli badan iyo wasalaami salaam cala nabiyi nebiga korkiisii ayay ahaatay ha ahaato nebigii sayid alanaami khalqigoo dhan sayidkooda ahaa الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إننا ومهل إلهي مانتين أولا ما ذكلي وما لنا حريض بشيء المكا أي نقنا سفر صدق يسون مدد ينصبر وننا كل مدد أربعين وما لنا حريض بانبلونا بش الربيع الأول أي كو أهي هذا يقنوا بس ندلو لو حكا ولنا سند لكن مدد حاجة هو كل أفر بلود يلا ما تنيه كل وين هذا intii kan mucaraadaad intii kalen kol maqnaayo umuure iyo xataa casharo baaqda iyo waxyaalahaas baa muddadaa dheer keenay haddaan eegno intan fadhiisanay uun ama casharkii maalintaa hataan noqdo ama koraan iyo waxyaalahaas intay go-aan saas casharkii ha ku koobnaado si un ha kuma koobnaatee walaa intii aan fadhiisanayn jalisasaasoo fadhiisanayn ana hadal bilaabay lix iyo siddeetan cishoy noqonaysaa lix iyo siddeetan cisho koley dee waxay waay tirsanaayeen xataa ayaaman garan waayo maalin baa i qoran bil ay hayday bishii shanaad lixdeediiyo malaa meelahaasoo kitaabkii maanta uu baaqday oo liduruufi axad ikhwa almuwaadibiina cala alxalqa ayaan ku qoray mana garanay imika waxay waa axad dadkii xertaa kamid ah duruuftiisa gaarka ayuu u baaqday wanka aan garan waayo bal markaa laakiin waxay noqonaysaa lix iyo siddeetan cisho gaar ahaan waayo barhkood dee saacad buuxda may ahayn in badanna saacad buuxda may noqonayn waayo casharadu sideetan way ka yaryihiin waa inta bal markaas iyaday ahayd maalin axadeed oo dee ilah baana mahadle de maantana waqtigaasaan joognaa waxaa badnayd dee muddada dee kitaabku intuu socday intaasun bay noqonaysaa afar bilood oon dee buuxin intii la xaadiray maca khamisa iyo shamcaa markaan iskuma darno ayuubay noqon dee ilah baana mahadle kalle waxaan idhaahana ma jirto waqti baa nala dee waan yar kici doonaa insha allahu tacaala walaakin haddaan idhahna mar dambaan dee odhanayaa نعم بسم الله الحمد لله السلام الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا أعظنا ولا تحرمنا واتقنا ولا تقصر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمنا ولكل من علمنا حقا وأفادنا لفظا ولمؤلف هذا الكتاب وشارحه ومحشيه ولكل من رجعنا إليهم إلى كتبهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعظنا ولا تحرمنا وأغفرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين